galab wanaagsan dhegaystayaal idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v u a kusoo dhowaada oo si toosa idinkaga imanaysa washington
dhegeystayaal waa galab jimcaha bisha oktoobarna waa shan sanadkuna waa laba kun iyo siddeed iyo tobanka waxaad haatan naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeenna v o a somaali dotcom waxaana idaacadda wadajir idinkugu soo jeedinaya saare ciila nuur iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mida barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo maanta ku saabsan xisbiga talada haya dalka etoobiya iyo shirka u socda iyo saamaynta uu ku yeelan karo soomaalida etoobiya fartiliya fool ma dhaqda mustafa in la keenay meesha uu maamulkii lil samaystay kabinet professionaala keliya kama dhigna in aynu sida aynu hadda nahay aynu ku biiri karno xaqay naga maqanna aan ku heli karna iima muuqataano ifafaalaheeda waana xaqiiqo jirtaa in shacabka soomaalida ama deegaanka soomaalida ah xuquuq badan oo dalka lagu leeyahay oo haddii midnimo iyo isku duubni shacab ee soomaaliyeed la helo aan ka heli lahayn ay inaga maqan tahay wallaahi waxaan odhan lahaa oo ta ugu dambaysa waxa weeyaan e p r d f tii hore naqaani ma noqonayso
waxaa kale oo dhegaystayaal aad maqli doontaan in shir looga hadlayo hubka halista ah ee baqdan laga qabo inuu gacanta u galo argagixisada oo jabuuti lagu soo gebagabeeyey
barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale marka horese warkii dunida dadkii ka badbaaday masiibadii dhulgariirka ee toddobaadkii hore ka dhacday dalka indonesiya gaar ahaan jasiiradda baalo ayaa maanta isugu yimi salaadii jimcaha si ay u ducaystaan islamarkaana ilaahay ugu baryaan dadkii dhulgariirkaasi iyo sunaamidii ka dambeysay ku dhintay in ka badan kun iyo shan boqol oo qof ayaa ku dhintay dhulgariirkaasi oo lagu qiyaasay toddoba dhibic shan magnatiyud oo ah cabirka dhulgariirka lagu qiyaaso iyo sunaamidii xigtay oo keentay inay baddu gariirto biyuhuna fatahaan ilaa hadda waxa ay dowladda waddanka indonesiya ku mashquulsan tahay kasoo kabashada khasaaraha baaxadda leh uu sababay masiibooyinkaasi dabiiciga ahi adeegyadii asaasiga ahaa sida korontada ayaa imika uun dib ugu soo noqotay dad gaadhaya saddex boqol iyo toddobaatan kun oo qof oo koronto la-aan ku jiray maalmihii ugu dambeeyey in ka badan toddobaatan kun oo qof ayaa iyagana laga daadgureeyey guryahoodii si looga samata bixiyo dhulgariirka iyo sunaamidii ku xigtay ee ku dhufatay xeebaha dalka indonesiya
booliiska faransiiska ayaa waxa uu furay baaritaan ku saabsan waayitaanka sarkaal sare oo u dhashay shiinaha lana yidhaahdo ming hongwi oo ka tirsan booliiska caalamiga afada ming oo ku nool lyon oo halka xarunta ururka booliiska caalamiga ah ee ku taalo ayaa waxa ay la xiriirtay booliiska kadib markii wax wara ay ka weysisay geeda tani inta uu safarka ku aaday dalka shiinaha dhammaadkii bishii sebtembar mango oo lixdan iyo afar jira ayaa hore waxaa u soo noqday wasiir ku-xigeenkii wasaaradda amniga ee shiinaha waxaana loo doortay madaxa interpol bishii novembar ee sanadkii labada kun lix iyo tobankii oo uu xilka haynayo muddo afar sannadooda waxaana uu ahaa qofkii ugu horreeyey oo u dhashay shiinaha oo xilkaasi qabta dowladda sacuudiga ayaa baadi goobaysa suxufi u dhashay waddankaasi sacuudiga oo markii ugu dambeysay ku sugnaa dalka turkiga suxufigan ayaa la sheegay inuu galay xarunta qunsuliyadda sacuudiga ee magaalada istanbul horaantii toddobaadkan intaa kadibna aan dib loo arag jamaal khashooji oo wax ku qori jiray wargeyska the washington post ee dalka maraykanka ka soo baxa ayaa ku noolaa dalka maraykanka tan iyo sannadihii lasoo dhaafay kadib markii mas-uuliyiinta dalka sacuudigu ay bilaabeen in ay aamusiiyaan mucaaradka iyo dadka qaba aragtiyaha dowladda ka soo horjeeda suxufigan ayaa aada u dhaliili jiray dhaxal sugaha boqortooyada dalka sacuudiga maxamed ibnu salmaan waxaana la sheegay in uu safaaradda sacuudiga ee magaalada istanbul u tegey arrimo khaas oo la xidhiidha waraaqo meher oo uu halkaasi ka soo qaadanayey sida ay wararku sheegayaanna gabadha uu guursanayey ayaa mas-uuliyiinta turkiga ku wargelisay in la la'yahay master jamaal waxaana ay u yeedheen safiirka sacuudiga warbaahinta ayaa sheegtay in safiirku uu la kulmay wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee dalka turkiga maalintii arbacadii
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka ad weli nagala socotaana waa washington marwadaha madaxweynaha mareykanka melania trump oo safar ku maraysa qaaradda afrika ayaa ku sugan dalka kenya kenya ka hor waxa ay soo martay malawi iyo ghana waxaana kenya ay ugu sii gudbi doontaa dalka masar wariyahena v o a maryan maxamuud barre ayaa warbixinta nooga soo dirtay nairobi ammaanka ayaa aada loo adkeeyey waddooyinka ugu caansan caasimadda nairobi si loo fududeeyo socdaallada ay magaalada dhexdeeda ku marayso ee ay goobaha qaar ku booqanayso marwada koowaad ee maraykanka melania trump oo booqasho ku joogta dalka kenya war qoraala oo saxaafadda loogu talagalay oo xafiiska warbaahinta madaxweynaha laga soo diray laguna faahfaahinayay meelaha ay tegi doonto marwada ayaa lagu sheegay in meelaha ay tegayso ay ugu horeyso xarunta caanka ah ee lagu xanaaneeya duurjoogta halkaasi oo gelinkii hore ee maantaba ay booqatay wadahadalla ayay madaxtooyada kula yeelatay marwada dhiggeeda ah ee kenya margaret kenyatta meelaha ay tegi doonto waxaa sidoo kale ka mid a tiyaatarka qaranka oo riwaayada madadaalooyin iyo ciyaaro dhaqanba ah ay ku daawan doonto marwe melania trump oo safarkeeda shan cisho qaadanaya afar dal oo afrikaana ku mareysa ayaa soo martay gaana iyo malaawi kenya ayayna uga soo gudbi doontaa dalka masar booqashada melania ayaa ka dambeysay kadib wadahadaladii ay marwada kenya iyo iyaduba bishii agas ku yeesheen maraykanka xilligaasi oo labada madaxweyne kenya iyo maraykankuba ay aqal cad ku kulmeen marwa melania waxay horay ugu riyaaqday oo ay bogaadisay ololaha beyond zero ee marwada koowaad ee kenya ay hindistay kaasi oo ah mashruuc hoos loogu dhigayo dhimashada hooyada iyo caruurta xilliga dhalmada ololaheeda bbest ee ay doonaysa in caafimaadka iyo waxbarashada ilmaha lagu horumariyo ayay la timid afrika marwada koowaad ee dalka mareykanka melania trump oo booqanaysa qaar ka mida dalalka afrika maryan maxamuud bare v o a nairobi
magaalada jabuutina waxaa maanta lagu soo gabagabeeyey shir loogaga hadlayey khatarta hubka sida weyn wuxu gumaada ee looga cabsi qabo inay isticmaali karaan argagixisada haddii uu gacanta u galo waxaa hubkaasi ka mida hubka biologicalka ee dhimashada badan geysta oo si gaar ah loogu soo qaatay shirkaasi kaasi oo la sheegay shirkaasi inuu soo qabanqaabiyey urur goboleedka igad iyo hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha hubka wariyaha v o wd jabuuti ramadaan muuse ayaa shirkaasi iyo waxyaabihii lagaga hadlay ka waraystay maxamed cali fuliye oo horena usoo ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka jabuuti shirkan horta waa shir ku saabsan hubka dhimista iyo hubabka khatarta xeer loo jimciyadda qurmaha ka dhexaysa ay ansixisay kii oo saddex waaweynoo waddan ay ansixiyeen maraykanka ruushka iyo ingiriiska kolkaa waa waagii in la odhanayay dagaalka qabow in xeerarkii ugu dhoweeyey isku soo dhowaashihii ugu horreeyey ee dowladaha waaweyn ay isugu yimaadiin xeerar dhexdoodaa kolkaas xeerka wuxuu noqday tilmaam la eegto oo waddannada kalena ay ka eegtaan maanta waxaa ansixiyey iywadan xeerka jabuutina maanta waxay tahay afar waddanoo iigaadka ayay ka mid tahay sida eritrea sud sudan iyo soomaaliya oo ansixintii ku jira lama odhan kara ma ansixin oo jabuuti dee xeerasha adduunkao dhan way wada ansixisay sidaa darteed baa maanta shirka loo qabtay oo lagu qabtay jabuuti iigaadka oo iyadu shirka qabatay iyo hay-adan adduunka ee hubkadhimista oo iyaduna shirka gudoomiinaysa
garyaqaan markaad eegto siddeedan dal ee iigaad way ka kooban yahay afar dal way ansixiyeen kenya etoobiya uganda iyo sudan iyagu intay ansixiyeen ayay welibana meelmariyeen dhaqangelintiisna way wadaan iminka waxaa loo baahan yaha in la qanciyo jabuuti soomaaliya iyo eritrea iyo sud sudan soo saama waa sidaa waa sidaas sidaa waxaan jabuuti waxaa maanta dee nasiib wanaag ay u noqotay inaan aniga aan maanta aan ka mid noqdo dadkii la soo casuumay oo shir aan tanzania ka qaybgalo urur kaloo xagga raqaaqa xildhibaanada ay casuumiyeen oo ku saabsanaan arrinta ayaan ka soo qaybgalay sidaa daraaddeed baan kana laygu soo casuumay waxaan de anugu gartay inaan gudoomiyaha baarlamaanka jabuuti anna aan u yeedho isaga ayaa de gudoomiyey nasiib wanaag shirkii sidaabuu jabuuti ay de uu si wanaagsan iyo meel wanaagsan ay uga soo qayb gashay iyadoo waddankayga lagu qabanayo iyadoo gudoomiyihii baarlamaanka uu joogo uu leeyahay anaku xeerka waan ansixinaynaa sidii ugu dhowba sidaabaan deen maanta anaku aan ugu faraxsannahay in halka aan ka galnay iyo hawsha sidaan u qabannay sababta maxay tahay garyaqaan in jabuuti ay la daahday oo ansixin weyday heshiiskan wallaahi horta jabuuti waxaa weeyaan kii caalamka ma qaadan bay hayd isku geeyo dee hubabka waaweynna waddan dee maanta hub waaweyn buu dee in aan dhex galno oo adduunka manihinoo dee hawlihii gaarka ahaa ee horumarka ayay de jabuuti intaas ayay ku jirtaa ma malaynaya inay de waxa jabuuti ay diidanayd eese isku geeyo jabuuti kol kastaba xagga hore ayay kaga jirtay safka hore xeerashan nabadgelyada iyo walaalnimada iyo midnimada waxaa kutusaya iigaadkan maanta dee shirka hogaaminaya in jabuuti lagu asaasay iyo kii soomaaliya oo kale markaad egta garyaqaan waagii shaqayn jirtay dowladdii dhexayn soomaaliya waa la saxeexay laakiin waxaan sixina lama gelin iyo dhaqangelintuna haba dambayse marka dabadeedna burburkii baa dhacay soomaaliya marka waa waxaa maanta soomaaliya waxa lagu daray dalalkan iyaguna aan sixin bal xaalkeeda ka warran iyada isku geeyo soomaaliya sudan iyo eritrea saddexdaas inay wax u gaara ay leeyihiin oo sababa nin u gaaroo kala gooniya oo dee lama odhan karo way asixin waayeen waxaa dhici karta hawlaha gaarka we aan sheegayo oo nin walba dee in haysta iyaa dee u asimixi waayey inay ansixiyaan kolkaa soomaaliyana doonta diyaar bay la tahay iminka soomaaliya oo kale waa la ogyahay qaraxyada waaweyne ka dhaca nabadgelyadii si fiican uma sugna marka ma waxaa laga cabsi qabi karaa hubka bacteriolojigoo kale la isticmaalo haddee tahay dhinaca argagixisada iyo haddee tahay xagga dowladahan soomaaliya wallahi horta soomaaliya dee u gaarba maaho iyadoo deja dhibteediiba ayaa gaar u leedahay inuu ilaahay ka saarana waan ugu ducaynaynaa ee adduunkii waaweynaa maanta nabadda ahaa iyo kuwii ugu waaweynaaba haddii ay ansixinayaan soomaaliyana dee iyadu damba umaha haddii ay maanta taageero heli karayso sidii dee loo taageeri lahaa ee hubabka noocyada kala ah amba dee in shirar gaara oo qolooyinka xeer yaqaana in xeerasha loo geyn lahaa kuwa cilmiga baadhaha loo geyn lahaa xeerka ansixinteeda dambaa ugu jirta kaasi wuxuu ahaa maxamed cali fuliye oo hore u ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamanka dalka jabuuti kana qayb galay shir lagaga hadlayey arrimaha hubka waxgumaada oo laga cabsi qaba inuu argagixisada gacanta u galo oo magaalada jabuuti lagu soo gabagabeeyey maanta waxaan u warramayey wariyahayaga ramadaan muuse
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan faaqidaada toddobaadka waxaa soo diyaariya oo soo jeedinaya maxamed cabdi xasan
kulaynti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka khamiistii shalay waxaa magaalada awaasa ee dalka etoobiya ka furmay shirweynihii koob iyo tobnaad ee xisbiga e p r d f oo xisbiga haya talada dalka etoobiya shirkana dhowr maalmood soconaya ayaa lagaga hadlayaa etoobiyada mustaqbalka kadib markii xilka ra'iisul wasaarenimo loo dhiibay doktor abiy axmed oo ah hogaamiyihii u horreeyey ee qowmiyadda oromada ka soo jeeda ee xilkaasi qabta shirweynahan waxaa sidoo kale lagu go'aaminayaa ballaadhinta xisbiga oo markii hore ku koobnaa afar qowmiyadood halka xisbiyada qowmiyadaha kale loogu yeedhi jiray xisbiyada bahwadaagta xaluhelidda amniga ayaa isaguna ka mid ah qodobada shirkaasi lagaga hadlayo haddaba shirkaas iyo saamaynta uu ku yeelanayo soomaalida gobolka oo barnaamijkeenna aan maanta kaga hadlayno ayaa waxaa igala qayb gelaya doctor ismaaciil qodax oo bara ka ah jaamacadda st tomas ee gobolka minnesota dhowaanna ka soo laabtay dalka etoobiya waxaa isna igala qayb gelaya xirsi cabduqaadir oo hore xildhibaan uga soo noqday baarlamaanka federaalka etoobiya iyo guuleedaw cali oo ah wasiirka xidhiidhka dowladda ee gobolka soomaalida ee uu madaxweynaha ka yahay mustafe maxamed cumar wasiir guuladow cali ayaan ugu horreyn weydiiyey arrimaha ugu waaweyn ee shirka awaase hor yaala bismillahi raxmaan raxiim aad iyo aad baad u mahadsan tihiin shir shirweynihii koob iyo tobnaad xisbiga talada dalka haya ama collisionka haya e b r d f ayaa wuxuu ka bilowday magaalada awaasa haddii ilaahay laga wada hadli doono kolleyba dee xisbi ahaan jahooyinkii siyaasadeed ay dhigteen shirweynihii tobnaad iyo wixii ka qabsoomay lagu wada eegi doono taasoo jihada mustaqbal ilaa shirweynahan shirweynaha xigi doona wixii jaha guud ee wadanka uu xisbigaasi ku hagi doono iyo goaamada ay qaadan doonaana mid lagu falanqeeyo hogaamin cusubna lagu dooran doono wey waxaa shirka shirweynaha hadda socda ee magaalada awaasa ka qabsoonayay waan gartay sidaan ognahay xisbiga e p r d f waxa uu ka kooban yahay afar xisbi oo afar qowmiyadood oo etoobiya ah in qowmiyado intaa ka badan ay ku nool yihiin halkaas doctor ismaaciil haddaan siiyo bal sawir guud waxaad naga siisaa sida xisbigan u dhisan yahay iyo taariikhdii ilaa iyo markii la asaasay marka ugu horeysa aad baad umahadsantihiin e p r d f waxay ka kooban yihiin afar ma garanaysaa xisbi waa amxaarada oromada tigreega iyo nimanka qolooyinka laysku yidhaha debub laakiin waxaa dominate gareeyey nimankan tigreega la yidhaaho kolka iyagaa ma garanaysaa wixii oo dhan gacanta ku dhigay soo dhibaatada maanta etoobiya ka taagan aan ka hadli doono ino waxa ugu wacan waa inkastoo laleeyahay waa afar kala gedisan oo meel midab ku ku bahoobay haddana ma garanaysaa way waxaa dominate gareeyo ma garanaysaa waxoo dhan haystay waa nimankan ma garanaysaa tigreega innaka xagga soomaalida cafarta gaambeelada benashangulka iyo hararkana waxay yidhaaheen waxay afka ku tilmaamaan agaar oo ma garanaysaa agaar nacam waa waa dad ma garanaysaa weli soo socda oona even prime minister ethoopia ka noqon karay waan gartay xirsi xildhibaan hore ayaad ahayd waan ognahay in qowmiyadda tigraygu ay ka tiro yar tahay marka loo eego qowmiyadaha ugu yaraan oromada iyo amxaarada muddo toddobiyo labaatan sano ah maxaa keenay in lays ogolaado oo laysla shaqeeyo oon laga gadoodin dhibaatada iyo dulka haysadkaas uu sheegay doctor ismaaciil
horta nimankan t p lftu kuma iman doorasho iyo rabitaan shacab waxay ku yimaadeen qori caaradii oo dalka ay xoog ku qabsadeen kabacdina waxay arkeen iyagoo marka hore qorashahoodii iyo ajendayaashoodu ahaa inay ka go-aan dowlad dalka etoobiya intiisa kale oo qoomiyada tugreega ay xor ka noqoto laakiinse waxay arkeen opportunity ah inay dalkan xukumi karaan marka waxay u baahdeen collution inay sameeyaan oy qowmiyadihii kale ee badnaa ee dalka inay ururo u sameeyaan sida o p d o iyo a d n a d m iyo qoladan dhabuubka oo xisbi u sameeyay markaasi collutionka nepar d f marba mar bay isi soo tarayay dhibkuu soo badanahayay in mar waliba kacdoonaa dhacayay haddaan dib u eegno taariikhda two thousand five-ki electionkii ay yidhahdeen fair and free election baan sameyneynaa waad ogeydeen doorashadii dad fara badan oo mucaarada ayaa soo galay markii dambena way kaga noqdeen wixii maalinba dhibaatadu markay soo tartay soo tartay markii dambe furkay tuureed waan ogeyn hadda labadii sano ugu dambeeyey kacdoonadii oromiya ay bilowday iyo kililka axmaarada ayaa isbedelkan maanta keenay marka dhibaatadu way isi soo taraysay toddobiya labaatankii sano qowmiyad walibana dhibkuu gaarahayay ha kala badsadaan sida qowmiyadda soomaalida oo kale si gaar ah cadaadis baa u saarnaa horumar la-aan baa ka jiray marka xoog dhibaatooyinkiisa soo tarayay un baa hadda uun ayay macquul noqotay in xisbigii talada hayay dhexdiisu ay isla halgamaan oo ay kasoo dhex baxaan rag yaryar oo isbedel doona sida tim lama iyo qowmiyadda axmaarada oo endalkajo ninka la yidhaahdo madaxweynaha kililka oromada kililka axmaarada kuwaas ayaa keenay isbedelkan iyaga oo ka faa'iideysanayo kacdoonkii oromiya iyo axmaaradu ay sameeyeen waan gartay wasiir guuleed waxaan hadda sheegnay in afar afar xisbi oo sida ay sheegeen tigreega amxaarada qowmiyadaha koonfureed iyo oromadu ay ku midaysnaayeen qowmiyadaha kale ee soomaalida cafarta benishanguulka herariyiintu kama mid ahayn ba layidha wax loo bixiyey ba layidhi magaca xisbiyada bahwadaagta maxaa keenay in aan lagu aaminin inay ka mid noqdaan xisbiga weyne e p r d f ee toddobiyo labaatanka sano soo jiray maxaa maxaa ka dhidhnaa qowmiyadahaas wa horta waa xaqiiqa waa arrin jirta siduu xirsi u sheegayna xisbigan e b r d f wuxuu ka dhex samaysmay ama ka abuurmay waqtiyadii u dambeysay ay dagaalka kula jireen dowladdii hore macanka gahayd militarigeeda waddanka ka talinaysay taasoo intayna dalka gudihiisa imanin ayna waddanka gacanta ku dhigin laftigeeda sanadadii u dambeeyey in ay abuurmeen ama ay samaysmeen ba axsaabtan kale ee labada xisbi axmaarada kasoo jeeda iyo qowmiyadda tigree labaduba waa qadiimi axsaab jirta weeyaan kuwa kalena markii ay dagaaladu xoogeysteen waddanka dhanna inay gacanta ku dhigaan loo baahday ayay ka samaysmeen halganka dhexdiisii iyo dagaalka dhexdiisii runtii waa mid ay de collision in ay salbalaadiyaan dhammaan qoymiyaadka waddanka si ay u gaadhaan cid walbana ay representation ugu yeelato meeshii ay ku suuro gelinayeen baan qabaa waktigaa ay xisbigan e b r d f uu samaysmayey haddaan dib ugu noqono marka taariikhda deegaanka laga halgamayay iyo dalka dee loo socday labadaba innaga soomaali ahaan qomiyadda cansarta ama benishaanguls oo kale ama gambeelahoo kaleba nidaamyadii hore kuwa xitaa recognition dee waddankan in ay wax ku leeyihiin ama ay ka mid yihiin ay u aqoonsanaayeen ama jiritaankoodu inay dad dalkan etoobiya wax la qaybsanayo o laleh inay yihiin aaminsanaan ahi waddanka kama jirin oo dowladdii militarigu aad bay extremus yahayd baan qabaa taasi marka waxay keentay xidda xisbiga loo samaynayna waxay ahaayeen de dad markaa ka mid ah halgankii oo qaybo siyaabo kala duwan ha ku galaan oo ha kusoo shabeeda kamid ha uga noqdaane laakiin kasoo jeeda qoymiyadaha kale ee labada deegaan ama koonfurta ha noqoto ama qoymiyada oromada ha noqoto taasi waxay saamaxday oromaduna dee maadaamay lafdhabartii waddanka tahay population ahaan iyo deegaan ahaanna dad aada muhiim ugu ah halganka ay ahaayeen inay coalitionka ka mid noqdaan baa suurta gashay innaga waktiyada de halgamo kala duwan oo shacabka soomaalidu siyaabo kala duwan usoo galeen oo muddo dheer socday way jireen hanqaltaag hanqaltaaggeenna iyo rabitaankeenuna maadaama u ahaa gooni istaag iyo xornimo dalka inaan ka qaadano waktigaas in lala jaan qaado oo xisbigan lagalo ama lagaqamayna suuragelin waktigii kala guurka axsaabtii deegaanka ka jirtay ee xilligaa kala guurka nooga qeyb gashayna weli mabaadidii ahayd gooni istaaga maadaamay qabeen fursadda horey wax ku abuurmayeen inaan ka hadno amaan dib uga dhacno ayaa timid hase ahaatee muddadii labaiy labaatanka sano uu xisbigani soo jiray uu talada dalka soo hayay coalitionkani innaguna marxalado kala duwan oo deegaankeena xisbigeena hadday tahay iyo axsaabta kale ee afartaa deegaan ee la sheegayba ay soo mareen iyo kala duwanaansho fara badan baa jira taas marka waxaan qabaa in de iyagu nidaamkii u habboonaa markaa waddanka ku maamuli karayeen ama wax loo seetaabgarayn karayay ee iyagu beneficiary ku ahaayeen inay dhigteen innaguna iska dhaaf halgan aan kaa ku galna ama aan kaga mid noqone weli waxaad moodaa siyaasad maajuur ah oo dhaafsiisan deegaanka ilaa aan la iman taasaan qabaa in ay dib u dhaca badan keentay ama kamid noqosho ahaantiisa inay muddo dheer nagu qaadato waan gartay doctor ismaaciil qodax hadda shirweynaha socda waxaa la yidhi labada qowmiyadood ee oromada iyo amxaaradu magacyadiiba iska soo bedeleen wax ka dambeeya bedelkaasi ma la sheegay waayo waxaa socdaa la yidhi isherdan iyo isriix iyo isgarbin fara badan marka ugu horeysa waa waktigii ugu magaranaysaa darnayd taariikhda etoobiya ay daruuro magaranaysaa qaadi kara inay inay hareeyeen ba u eg yihiin ma garanaysaa kolka even haddaad u fiirsatid tiamka ma garanaysaa lagu qoray meesha ee sanadkan congressan koob iyo tobanaad waxaa ku dhigan ethoopia renaissance-ka ma ad aragtay ethoopia midnimadeeda loo se lagu abuurayo xawligan isbeddelkan xawliga ku socdaa oo lagu salaynayo oo lagu salaynayo wax la yidhaahdo ma garanaysaa democratic you know ma ahayn sidii hore malas uu meesha kaga tegay ee democratic developmental state maaha waxay qaateen oo way bedeleen waxay ka dhigeen developmental democracy framework kolkaa waxay waxa waxay kutusinaysaa tani in ay labadan urureed sheegtay iminka oromo democratic you know in partiga iyo qoladan kale amxaarka iyaguna amara democratic party waxaad moodaa ina wixii la odhanayay developmental stateka uu malas kolkii kun iyo imean laba kun iyo labiyo tobankii uu meesha ka baxay ay ma garanaysaa wixii oo dhan meesha ka baxeen ilaa iminka haddana mid waxaan aaminsanahay maaha waxa keenay ma garanaysaa nimankan ku dhex jiray halganka waxa keenay nimanka kayraha la yidhaaho ee iyo nimanka amxaarada in barbaarta sida ma garanaysaa shinil oo kale qaybahaabaa keenay laakiin iminka su-aasha weyn ee la isweydiinaya waxa weeyaan abi hortaalla abi wuxuu aaminsan yahay istraatejia odhanaysa madamar madamar waxay ka dhigan tahay in dadkii oo dhan laysku daro taa ma shaqaynayso waxayna ku shaqaynayn haddaa hoos loo daadego sida qowmeedyihiin oo kale oo waktigii hore ay xoog ma garanaysaa sidaad og tahay taarikhda etoobiya waan ku yar dheeraaday taarikhda etoobiya haddaan dib u noqo tan iyo ma garanaysaa nation state waxaa lagu tilmaamay etoobiya kolkii la sameeyey ee matalan melili kablow hayleslaase dargigii e p r d f t qoriga caaradeedun baa lagu maamulayay meesha waxaan eeg hayleslaase waxaa la odhan jiray waxaa la yidhaha baalabad dergiga waxaa la odhan jiray waxa la yidhaaho cadre nimankan e p r d f waxaa la odhan jiray niman elite kolka maanta abi waxaa la isweydiinayaa hawadan ma garanaysaa ka bilaamatay iyo isbedelka weyn ee ka bilaabmay xagee u dhaqaaqi karaa kolka ethiopia sida dad badan oo ma garanaysaa niman aada u kuurgalay geeska africa siyaasadda weliba sida ethiopia waxay sheegayaan haddii kale waa lagu kala tegi haddii kalena sidaa ay meesha ku dhigeen tiimka demoqraati wanaagsan bay iyay iyayu horkaci sida marka soomaalideena ka soo qaad soomaalidu waa dadka ma garanaysaa saddexaad ee ethiopia ugu badan dhulka labaad ee ugu weyn weeyaan ethiopia waxaa la isweydiinayaa sidee ku dhacday ma garanaysa sidee ku dhacday inay soomaalidu dibadda ka fadhiyaan oo sidii ciyaarta u daawadaan waan gartay waan u geli doonaa qodobka ah xisbiyada la yidhi waa lagu darayaa xisbiga weyn ee maamula amaba haya talada etoobiya e p r d f hase yeeshee haddaan u tago xirsi xildhibaan xirsi waxaa la yidhi ninkii ka ahaan jiray sirdoonka etoobiya haystay ee doctor abiy axmed uu bedelay dhowr bilood ka hor gatajo asafe hadda waxa uu guddiga fulin waxa uu kusoo biiray guddiga fulinta ee xisbiga t p l f ee tigreeg uu leeyahay dad badan baa sas ka qaaday waxaa tigreegu ay arrintaa uga jeedaan bal haddaad faahfaahinteedana siisid walaal horta ninkani marna lagama saarin guddida fulinta iyo golaha dhexe xisbiga laakiinse waxaynu ognahay in getajo asafa oo ahaan jiray muddo labaatan sano in ka badan directorkii nabad sugidda dalka nin aada u awood badan oo dalkani ninka xukumayey ah dactor mallas oo isagu awoodda iska lahaa xaylo maryamna kaba awood badnaa in doctor abiya markii uu yimid uu xilkaga qaaday kabacdina waxaynu maqlaynay iyadoonan official ahayn jaraa'idadu qorayeen in waran loo gooyey oo la yidhi hala soo qabto muddo ka bacdi waxaanu haddana maqalay inuu ninkaasu ka baxay dalka oo xaggaa iyo suudaan u tallaabay meel uu ku sugan yahay inaan ilaa hadda aan la garanayn haddana waxaanu arkaynaa muddo ka bacdi maalmahan weekan soo baxday in shirkii t p l f ay ay ay ku shirhayeen maqalle in lagu dhex arkay dib dibna loo doortay oo loo ansixiyey inuu sii ahaado xubin guddi fulin iyo golo dhexe ah marka arrinta isweydiinta leh waxa weeya ninkii waaranka loo gooyey xilkii laga qaaday ay dowladda dhexe raadinaysay in haddana xisbigii xisbiyadii talada hayay dalka uu dib loogu soo celiyo laba speculationki wuu fara badan yahay dadku qaarkood waxay leeyihiin armay doctor abiya iyo e p r d f team oo dhan ay ay heshiis ku yihiin oo dhiilal iyo waxyaaba adu aynaan ogeyn under the table uu dhacay oo ah xisbiyada mucaaradka ee dalka kusoo noqonaya iyo in opportunity helin inaan isku dhacno oo xisbigu baaba-o qolo waliba waxeeda ha loo tixgeliyo uu ninkan kusoo noqday waa laga yaaba inay jirto waa waa waa scenario dhici kara scenaariyada kale waxa weeye in qoladan t b l f ay qariska tuur wado oo ay rabto in ay dalkan ay qalalaaso cusub iyo isqabqabsi cusub oo hor leh loo galo oo arrintuna intay issue noqoto oo ay bardeef ku kala jabaan oo buuq cusub halkaas uu ka yimaado oo ama t b l f taba dibadda loo tuuro oo collutionkan laga tuuro oo la yidhahdo reform diyaar uma aha maadaama raggii waaweynaa ee xisbiyadu kalaba ay ka saarayaan oo raggii old guardis ay ka baxayaan haddana t p l f inay raggii old guardiska ay dib ugu soo celiyaan meesha waxayna tusaysaa calaamad ah inayna diyaar u ahayn reformkan abiya uu hormoodka ka yahay marka speculationisku way fara badan yihiin laakiinse waxaan ogaan doonaa shirkan waxa uu ku dhammaado iyo iyo iyo cidda soo gashay golaha dhexe iyo guddida fulinta e p r d f ta hadduu ninka getajo la yidhaaha safa ay t p l f soo proposal garayso xubnaha uga qeybgeli doona e p r d f dan waxaan ogaanaynaa inuu under the table heshiis jiro e p r d f dhexdeeda ay iska kooxaysanayaan xisbiyada kale ee mucaaradka ee dalka soo gelahaya waan gartay wasiir guuleed waxaa la yidhi waxaa arrinta laga doodayo ka mid noqon karta in xisbiyo aan horey ugu jirin lagu soo daro xisbiga e p r d f xisbiga soomaalida ayaa si gaara loo tilmaamaa arrintaasi intee bay run tahay intee bayse suuragal tahay waxaa jirta shirweynihii tobnaad xisbiga e b r d f markuu qabsoomayey ayaa doodaas la reesgeliyo laga hadlay afartan xisbiya kale ee dhahwadaagta leeyihi siday hadda tayadooda iyo jiritaankooda inta la qiimeeyo ay uga mid noqon lahaayeen collusionka waddanka hogaaminaya taasoo markaa de cidda axsaabta horeysa xisbiga deegaankeena uu kow ka yahay hase yeeshee qalalaase iyo dhibaatooyinkii kala gedisnaa meelo badan oo wadankaa ka dhacay labadii sano ee lasoo dhaafay ayaa waxayna saamixin in daraasaadkii iyo natiijadiida rabeynta sidii loogu talagalay loo qabto in warbixintii la horgeeyo shirweynahan koob iyo tobnaad ee hadda socda taas oo go-aan lagaga gaari lahaa casaabtaasi hadda bahwadaadta ay kii ka midka noqon kara lahaa poliishinka iyo ka kale iyo xaaladda guudba waxaa la filayay in shirweynahan lagu go-aamiyo hase ahaatee dhibaatooyinkaa jira awgeed daraasaadkii oon soo dhamaystirmin ayaa waa waxaa hadaladii ra-isul wasaaraha speechkii furitaanka ka mid ahaa in laga soo gaarsiin waayo daraasaadkii hase ahaatee weli looga fadhiyo shirweynahan in go-aan cad u ka soo saaro hawsha kamid noqoshaha e d r d f ee axsaabta kale bahwadaagta la kusoo biiraya marka weli go-aamada shirka looga fadhiyo ayay taasi u tahay qodobka koowaad ee beesiga een deegaanka soomaalida iyo shacabka soomaaliyeed baquseeya waan gartay doctor sma haddii aan akiyar ku noqdo oo hadda xifsi ka hadlayay ti getaja safa oo kusoo noqday xubin guddi fulin oo g b lfta soo noqday waxaan qabaa waa rumor arrinta ah waar baa loo jaro maxkamadda ayaa raadinaysa ah lasoo qabtaa layidigu ofishali wax dawladda xaggeeda ka soo baxay ma aha haddii ay waaran maxkamadeed meesha yaalana qofku xisbiga ka mid ha noqdo iska daa xisbiga shacabka hadday soo doorteen uu golaha wakiilada shacabka ka mid yahay dalka sharcigii in la horgeeyo kama lagama horjoogsan karee nidaam iyo procedure inta loo maro immunity-ga lagaga qaadi karo sharciga in lagu horgeyn karaa jira lacala waa qof xisbi ka mid a ama guddihi fulin ha noqdo ama golo dhaxam xubin baa ka ahadee marka arrintaasi rumor suuqa yaabo kala duwan kusoo galay keliya ayay ahayd wax dhaasisan oo ofishaala maaha ayaan qabaa waan gartay doctor ismaaciil waxaad xustay in soomaalidu ay tahay qowmiyadaha ugu badan ee etoobiya beri ka maalin haddii xisbiga ay ku biiraanna ay xaq u yeelanayaan jagooyin sarsare ilaa heer ra-iisul wasaare inay waddanka ka qabtaan hase yeeshee sidii guuleed bilowgii sheegay soomaalidu ma soo gaadhsiisnayn heer ay yimaadaan miiska etoobiya oo ay wax la qaybsadaan arrimo iyaga u gaara dartood oo ahayd in halgankooda marka hore ku salaysnaa aaya ka tashi hadda heerkaas soomaalidu ma gaadhsiisantay waxaan filayaa horta saad saad ula socoto cabdi iilay kolkuu meesha ka baxay dowladdan iminka ee mustafa ka taliyo dhibaato aada u baaxad weyn bay la kulmeen kolkaa saad ula socoto waxyaabahan iminka etoobiya isbedelkan weyn ee ka hanan qaadayna sida iminka onen left oo kale ururadii meesha ka jiro oo dhan waa lagu soo dhaweeyey kolka anu saan u arkaya waktigan iminka nimankan dhalinyaradaas sida iminka mustafa oo kale wasiirkan iminka nagula jira niman aada u dhalinyaraa oo aada u wanaagsan magaranaysaa ooy soomaalinimadu ay run ka tahay magaranaysaa iya iya yaa magaranaysaa meeshii hogaankii qabtay laakiin dhibaatada meesha taalla yaa dhibaatada aada u baaxad weyn taasi waa midta kalena federaal systemkani eeg laba waxbaa jiray etoobiya ilaa maantadan shirkan maanta ee awaasa ay dhan ay ka maraan ay garan laayihiin waxaa jira ninka la yidhaha ninka caanka waxaa jira john marcakis bugiisa ugu dambeeyey ee uu the last two frontier ethiopia the last two frontier inakuu naga hadlayay soomaalidu ka hadlayay gaambeeluu ka hadlayay wuxuu ku leeyay ethoobiyada kale kolkay ka doodayso power struggle dhexdooda waa sida iminka ma garanaysaa nimankan amxaarka iyo tigre waa isku qabteen oo kale dadka soomaalida canfarta dadka periferiga dadka dibadaha kaga ah ma garanaysaa weligood kama mid noqon buu leeyahay ethiopiana you know the elephant in the room ma garanaysaa ee laga hadilaayahay waa xaqa dadkaas dhul ahaan iyo resource ahaan kolkaa labadan mid kuma xidhnown deegaanka waxay ku xidhan tahay adi iyo naftoodu iminka waxa inaka wax noo taraya ayaa meesha ka bilaabmay taasina iminka waxay haya iminka maalmihii dhaweyd wixii ka dhacay oo dhan iyo waxa iminka ka dhacayaba ethiopia adisababa matalan maalintay g seven ay soo galeen waa laysku qabtay oo dhexdoodii bandiiradii tii haylislaasay soo qaadeen kolkaa nimankii labadii qodob ma garanaysaa ee odhanaya the question of land dhulka iyo the question of national question oy nimankan tigreygu sida yar oo kale ugu dhigeen labadii baa laysku hayaa kolka anu waxaan maqlay nimankan xaarku waxayba rabaanba saddex qodob in meesha laga saaro article dastuurka kow in laga saaro ka sagaal ee dadka qoomiyadaha sideenoo kale say isku organise gareeyaan laba article thirty nine oo xaq u siinaysa inay qoomiyad kastii ay go-i karto ta afraadna waa afartan garanaysaa waa articleka dhulka kolka eg waxaa meesha hadhaynaya labadaa qodobun bay etoobiya ku meeraysan jirtay sidii waagii haylesilaase la afgembiyey ee dhalinyaradu kacen innaka xaqaynu taasuu ka imanayaa laakiin waxay u baahan tahay matalan sida iminka oina left oo kale inay waktigan imika ay iska dhigaan garanaysaa dibadda wixii xurgufa iyo is-afgaranwaaya ee innaka naga dhexeeya oonu wajahno ma garanaysaa ujeedadeennoo dhan meel midaata kolkaan baan ma garanaysaa powerkeenna iyo xaqeenna aan federal systemka ka heli karnaa waan gartay xirsi haddaan siiyo dhowr sannaad ka ahayd xildhibaan dowladda baarlamaanka federaalka etoobiya wixii markaa ka maqnaa bulshada soomaalida ee ku dhaqan dalkaasi etoobiya ay tahay maanta inay maaragtay u dadaalaan oo ay helaan oo markaan ka hadlayo waxyaabaha dastuurku qeexayo ee xaqa u siinaya qowmiyadaha kala duwanee degan dalkaas
walaal markaad eegto dalkan iyo sida loo maamulo iyo xaala iyo siday ahaan jirto taariikhda horeba iyo dowladihii isu soo badbedelahayay melilig hayle salaase dhargigii iyo tantii t p lft ay hormoodka ka ahayd mar waliba dad perifery isaga yaalla oo xad ku yaalla oo wixii loo keeno uun qaata waxna looga soo yeeriya adhisaabahayd hadda uunbaad moodaa in dalkii intuu isbedel ka dhacay dadkii soomaalida wax la weydinahayo go-aamo iyagu leeyihiinna ay qaadanhayaan dadka soomaalidu haddii ay midoobaan oo indifferenciga dhexdooda jira iyo qabyaalada iyo qurunka ay ku dhex jiraan iskaga baxaan ay dad soomaaliyeed oo isku dan ah oo isku dhaqan ah oo isku afa aynu nahay ee aynu midowno waxa inooga maqan dalkan wuu badan yahay politicaly economicaly waxyaabo badan baa dalkan nagaga maqan waxay ku xidhnaan kartaa oo quraata dadku siday u midoobaan ay ay u gartaan waxa ka maqan laakiinse waxaad moodaa in hadda uun xisbigan talada haya e p r d f uu serious ka yahay in soomaalida iyo qowmiyadaha kaleba lagu soo daray xisbigan e p r d f meesha ay talada ka go-aysay laakiinse waxaa muuqata iyadana dhanka kale inaanu xisbiga deegaanka haya aanu diyaar u ahayn uunan weli isbedelkii la rabay xisbi ahaan aanu dhicin waanu arkaynaa in madaxweyne cusub banaanka laga keenay xisbigii oo jooga oo iskaletoonkiisa uun uu jiro xisbiga talada haya deegaankuna aada moodo uun in uu de iskaletoonkiisa uun uu jiro laakiinse xisbi ahaan aanan diyaar u ahayn in uu ka qayb qaato ama ka mid noqdo xisbiga talada haya e p r d f waxaa loo baahan yahay xisbiga talada haya deegaanka in uu general assemblygiisu qabsado magaca haddii uu iska bedelahayo dad aqoon leh oo bulshada dhexdeeda magac ku leh ay kusoo darsadaan meesha isbedel dhab ah oo sal iyo baara ay sameeyaan markaa kabacdi dadka soomaalida ay mideeyaan markaa ayaynu oran karnaa wixii naga maqnaana waanu heli karnaa xisbiyada talada hayana waanu ku biiri karnaa laakiin safar keliya fool ma dhaqdo mustafa in la keenay meesha uu maamul kilil samaystay cabinet professionala keliya kama dhigna in in in in uu xisbiga aynu sida aynu hadda nahay aynu ku biiri karno xaqay naga maqanna aan ku heli karna iima muuqataano fafaalaheeda waayahay aan xusuusiya dhegeystayaasha inay la socdaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oon maanta kaga hadlayno shirweynaha xisbiga e p r d f ee ka taliya dalka etoobiya oo ka socda magaalada awaas ee dalkaasi iyo waxa laga filayo waxaana barnaamijka amarti iigo ah doctor ismaaciil qodax oo ku sugan magaalada minneapolis xildhibaan xirsi cabdiqaadir oo ku sugan gobolka south dakota ee dalka maraykanka iyo wasiir guuleedaw cali oo ka mid ah xukuumadda u dhowaan soo dhisay madaxweynaha cusub ee gobolka soomaalida mustafe maxamed cumar wasiir guuleed waxuu ku sugan yahay magaalada jigjiga wasiir guuleed waxaad ka mid tahay dabcan xukuumadda uu soo dhisay madaxweyne mustafe maxamed cumar tallaabooyinka madaxweynaha ilaa markuu xilka qabtay waxaa ka muuqda dhiiranaan siyaasadeed waxyaalo fara badan oo maamulkii ka horreeyey uu sameeyey buu wax ka bedelay hadday noqoto calanka hadday noqoto magaca gobolka iyo arrimo kaleba hase yeeshee sida xildhibaan xirsi uu sheegay dhiiranaantaa siyaasadeed ma wehelisaa xisbi tayo leh oo wax la qaybsan karaya xisbiyada kale ee xubnaha ka ah ururka e p r d f mise wuxuu u baahan yahay siduu xirsi sheegay in ilaa gunta isbedel lagu sameeyo dad aqoon lihi ay xisbiga qabtaan si ay ula gorgortami karaan dadka ay la midoobayaan ee xisbiga e p r d f ee adhisaababa fadhiya waa sax waa su-aal aad u wanaagsan runtii n waana xaqiiqo jirtaa in shacabka soomaalida ama deegaanka soomaalida ah xuquuq badan oo dalka lagu leeyahay oo haddii midnimo iyo isku duubni shacab ee soomaaliyeed la helo aan ka heli lahayn ay inaga maqan tahay keliya waddada lagu gaari karaana siday walaaladiiba sheegeen ay tahay midnimo iyo isku xidhnaansho iyo dad is aaminsano wixii ay xaqa u lahayn isku jid u marayo wada raadsanaya haddii aan usoo noqdo su-aasha xisbiga hadda deegaanka ka jira diyaar ma u yahay xisbigu diyaar wuu u yahay laakiin wuxuu u baahan yahay hawl badan iyo reform fara badan buu u baahan yahay waxaa laga maarmaan ah dhibaatooyinkii deegaanka kasoo dhacay ee ka jiray deegaankan ee maanta keenay xukuumadda cusub inay timaado waa xisbigii dushiisa ay ku dhacday taas marka waxay ka dhigaysaa waajib in xisbigu dhaliilaha gudihiisa uu dib u eego si dhabana isku baadho wixii qaldan la iska iska saxo dad aqoon-yaan kala duwan afkaar kusoo biirin kara aragti kusoo biirin kara xoojin kara energetic oo maanta yani geedi socodka deegaanka soomaalida looga baahan yahay iyo in shacabka soomaaliyeed la mideeyo dalka wax lala qaybsado suuro gelin karaa ay kusoo biiraan ay ka mid noqdaan taas marka waxaan qabaa inay arrin muhiima oo loo baahan yahay ay tahay siina sahli doonta midnimada shacabka soomaaliyeed iyo wax la qaybsiga qowmiyaadka badan ee dalka ku nool laakiin shaqada koowaad ee hadda qabsoontay madaxweyne mustafa intii xilka ayay qabsoontay waxa weeye dhismihii dawladda xaggii dawladda in dhismaheedii la dedejiyo la xoojiyo iyada oo shaqooyinka kuxigee la qaban doonaana ay tahay in dib u habeyn ama reform lagu sameeyo xisbiga iyo qaab dhismeedkiisii kala duwanaa iyada oo barnaamijkiisa siyaasadeed iyo mabaadida uu xisbigu u asaasan yahay wixii lagu biirin karo waktigan hadda aan joogno la jaan qaadi kara iyagana lagu biiriyo kabacdi ay noqoto in shacabka soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed ay u diyaar garoobaan geedi dheer oo wixii xuquuq waddankeenaga maqan aan ku hananayna ama aan kusoo ridanayna marka waan qabaa in hawshaasi ay hawl noo dhiman oo qabsoomi doonta muddada dhow ay tahay waayahay gebagabadii barnaamijka aynu ku dhownahay aan ku hormaro xildhibaan xirsi oo aan weydiiyo shirkan maalmaha kooban soconaya waa shirweynahan xisbiga e p r d f waxyaabaha laga fili karo ee faa'iida u noqon karaya qowmiyadaha etoobiya oo ay soomaalidu kow ka tahay horta waa siduu doctor qodax sheegay meeshan afkaaro kala duwan iyo fikirada kala duwan baa la kala wataa waa qowmiyado iyo xisbiyo isgaadahaya oo inagu soomaali ahaan dhaqankeena iyo dhaqanka highlandrisku waxay ku kala gedisan yihiin iyagu waxa weye iyagoo indifference leh oo kala duwanaansho qaba ayay haddana wada shaqayn karaan way wada joogaan way wada shaqaynayaan way wada shirahayaan waxbay soo wada saari karaan iyagoo haddana indifference leh haddaba waxay ku xidhnaan doontaa sidaa uu doctor qodax sheegay sida uu doctor abiya uga dabaasho ama xisbigiisa e p r d f ku qanciyo ujeedooyinka iyo isbedelka uu rabo dalkan inuu gaadhsiiyo haddii uu ku qancin waayo waxaa imanayso in uu isaguna uu xisbi samaysto sidaa uu sheegay uu collution cusub uu uu garab saar la yeesho xisbiyada kale ee mucaaradka uu markaa xisbi dal dawlad collution uu sameeyo haddii laakiinse uu ku qanciyo isbedelka uu raba iyo meesha directionska uu ka cahiyo iyaduna waxa weeye waa mar waliba baahi baa loo qabaa dadka soomaalida iyo codkooga marka soomaalidu waa king maker bay noqon karaan markaad eegta resourcigaan haysano baaxadda dhulka badnida dadka qowmiyadda saddexaad aynu nahay marka iyaduna dhinac waliba waxay ku xidhan tahay innagana saan ugu diyaar garowna iyo iyo iyo iyo collutioniskan jira siday isku qabtaan marka mar waliba cidda lagu soo carari doono ee loo soo noqon doono ama cod laga raadsan doono dadka soomaalidu kow bay ka noqonayaan laakiin dadka soomaalida iyo siyaasiyiintooda iyo dadkooda leadershipka waxaa loo baahan yahay inay u diyaar garoobaan waxa etoobiya ka socda iyo baahida iman doonta in ay soomaalidu king maker noqdaan oo cidda ay raacdo ay ma talada dalka waad maadsantahay doctor ismaciil waxaad ku dari lahayd wallahi waxaan odhan lahaa un ta ugu dambaysa waxa weeyaan e p r d f tii hore naqaani ma noqonayso kolkaa completely ti cusub bay noqoni doontaa kolkaa saan kolkii hore yidhi abigun bay ku xidhan tahay xagga u wajaho nimankan oromaduna waxay rabaan iminka wax federal system presidential ku dhisan oo iyagu majority rule oo kale inay meesha ku maamulaan amxaarkiina tii horey rabaan kolkaa waxaan filayaa kaarka kaliyaatae jokerka ee qolo kasta wax u taraysaa waxaan filaya inay soomaalida noqon doonta mustaqbalka waan garta wasiir guuleed hadalka ugu dambeyan ku siinayaa hay waayo aad aad baad horta umahadsantihiin runtii waxaan odhan karnaa waxyaabaha ugu waaweyn pinariska shirkan hadda socdo laga filayahay horta in kow waxa weeye shirweynihii tobnaad qodobadii jooyinkii ay isla dhigeen wixii ka qabsoomay iyo waxaan ka qabsoomin ay ka mid tahay kii inay axsaabta kale kusoo biiraan ahayd in go-aan horta ay kasoo saaraan ta kale labaad waxa weeye in la ballaariyo nidaamka dimuqraadiyadeed ee waddanka ka jira axsaabta kala duwan ah taas oo si sharci ah oo nidaamka waafaqsan ay axsaabta uga qayb galaan doorashada nagu soo wajahan soo socota dalka si maaragtay xor ah oo dimuqraadiyada inay u dhacdana in lagu ashuur gareeyo basically waxyaabaha ay xisbiga hadda talada hayay uu ku xaqiijinayo ama ku sugi karo hawsha uu ku hirgelin karo ta kale la filaya waxa weeye in gudihiisa siday axsaabta qaarba hadda ay soo sameeyeen ay reform fal ah oo hogaamin cusub oo energetic ay ugu soo biireen oo kale in sidoo kalena coalitionka guddigiisa fulinta ah ee soddon iyo lixda ka kooban ee afarta qowmiyadeed ah dadka energetica lagu daro lana dhigo jihada mustaqbal ee xisbigu ilaa shirweynaha kale ee soo socda waddanka ku hagi doono si cad iyadana loo qeexo iyadoo caawa shirkii jaraa'id waafayeenka shirka uu qabanayay lagu soo saaray ilaa saddex qodob oo ah jihada mustaqbal ee xisbigu qaadan doono ama waxa loo yaqaan the red line dawladdu ayna haddi kadib u dul qaadan doonin xisbiga talada hayaana uu ku hagi doono dawladda inaan loo dul qaadan lana soxo waxna laga qabto taasoo ah waa arrinta musuqa sida habaysan ama organized corruptionka waddanka iyo dhaca ka jira baahsan in si kama dambeyna dawladdu xal uga qabatay tallaabooyin cadcad ka qaado hawsha sharci darrada ah hadda meelo badan oo dalka gudihiisa ah ka qabsoomaysa ee rabshadaha wadateen dad badani ay ku naf waayeen hanti badanna ay ku burburtay in si kama dambeyn oo cad iyadana go-aan looga qaato meel kastoo dalka kamid a ha noqotee in isku socodka iyo xornimo ku noolaashaha qofka muwaadinka inuu meel kastoo dalka kamid a hanti ka samaysan karo kula noolaan karo in si dhaba loo hirgeliyo qodobka saddexaad ay muhiimkiina waxa weeyaan shaqooyin badan oo qabsoomaya oon natiija dhalahayn ama midho dhalahayn oo muddo dheer ka socdaay inayna haddi kadib dhicine natiijo la taaban karo oo shacabkii iyo lagu qancin karo ummadda dalka oo xagga siyaasadda isbedelka siyaasadeed dhaqaale iyo tan socially politically iyo economicaliba inay dawladdu majoriska cadcad ay qaadi doonto ay noqdaan kuwo xilli gaaban natiijo lagu gaari karo mustaqbalka waddankana iyo horumarkii socdeen xawl sii gelin karta marka runtii waddankoo dee taagan meel jid isgoys ah inuu guul horseedo oo xagga guusha laga gaari karo go-aamo taageero ama saaciidayo ay kasoo baxaan iyo mid kala qaybtan cusub iyo felerity aada u weyniba ay kasoo bixi karaan maadaama oo xilliga uu qabsoomay iyo xaaladda waddanka ku jiraba ay critical tahay intaasi hordhac bay caawa usoo baxday laakiin go-aamo mustaqbalka waddankan anfacayna kasoo baxaan baan rajeynana aad iyo aad baad umahadsantihin waan gartay aad baad mahadsantiin dhammaantiin aad baad mahadsantiin assalaamu adaa mahadsan waayahay dhegeystayaal waxaa intaasi nagaga eg barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oon maanta kaga hadlaynay shirweynaha xisbiga e p r d f ee haya talada dalka etoobiya iyo waxa uu soo wado qowmiyadaha kala duwan oo ay soomaaliduna ku jirto waxaa barnaamijka martiigu ahaa doctor ismaaciil qodax oo jooga minnesota xirse cabdiqaadir oo jooga gobolka south dakota iyo wasiir guuleedow cali oo jooga magaalada jigjiga intaannu mar kale kulmi doonno waxaan dhegeysan idinka tegayaa sidaas iyo jimco wanaagsan
aad buu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheere inoola socotiinayay barnaamijka faaqidaada toddobaadka halkaad ka dhegaysanaysaan waa v o a washington haatana kusoo dhowaada barnaamijkii amuraha islaamka xuseen barre aadan ayaa inoo soo diyaariyey
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka golaha muslimiinta ee dalka britain ayaa ku taliyey in haweenka muslimka ah lagu daro guddiyada maamula masaajidda dalka britain haddaba muxuu yahay go'aankan maxayse tahay baahida keentay waxaa arrintaasi faahfaahinaysa raaqiya maxamed ismaaciil oo ka tirsan golaha deegaanka ee degmo ka mid a degmooyinka magaalada london arrin maasha alla aad u fiican runtii waayo waxay ku fiican tahay muslimiinta degan britain badankooda dumarku masaajidada iyagaa waxyaabo badan kafasta iyagaa communitiga isku keena aad iyagaa uga shaqeeya adna kuma laha go-aanna ma gaari karaan haddana masaajid weliba markay hawli la kulanto dumar buu u baahan yahay marka dumarkuna maaha dee inay diintii iyagu wax ka taliyaan oo maku odhanayo dee dumarku diinta ha hogaamiyaan laakiin waxay hogaaminayaan sidii masaajidkaasi uu u ahaan lahaa diversity ambaba isku dhex jir dadka ay la wada shaqayn lahaayeen codka dumarkana ay iyagana halkaa ka soo bixi lahaa si dhibaataday dumarku la kulmaan ay masaajidku u ogaado waana la shaqeeyey muslim council of britain marka waxyaabo in badan baadhitaan aan ku sameynay bay ahayd marka weliba dhibaatada waxay ka timaadaa xagga eesyaanka oo cunsuriyad sun qaarkood lagu hayo marka in ay dee kasoo qayb galaan way u baahan yihiin waana loo baahan yahi muslimiinta dalka britain ayaa soo dhoweeyey tallaabadan inkastoo ay jiraan qaar ka mid ah oo u arka inay arrintani tahay mid aan dhaqankooda waafaqsanayn sida uu faahfaahinayo maxamed sheekh aadan oo ka mida dadka u dhuundaloola arrimaha jaaliyadaha muslimka ah oo arrintan aan ka waraystay runtii way soo dhoweeyeen leanna maarata sidaan ognahayba dee dumarku markii la fiiriyo islaamka xuquuq badan buu siiyey marka xuquuqdoodan waxaa kamid a de inay iyadu xukumi karto xagga xagga maamulka oo bangiyada iyo mu-asasaadka iyo jaaratiyada way maamulaan marka arrin dhibla ma aha inay maarata dumarku ay maraakishta islaamka tarsigana galaan management-iga iyo maamulkana ay galaan ilaa haddana way ku jiraanba oo qeyb kamida way way ka tirsan yihiin marka waa un arrin lagu dhiirigelinayo macnaha dumarka in lagu dhiirigeliyo inay ka qaataan camalka caamka ah ee bulshada guud ahaan gaar ahaan bulshada muslimiinta marka ma aha arrin oo abuurtay inkastoo ay jiraan qaar kamida muslimiinta oo dumarka maaragtay caadooyin ka jira wadamadii ay ka yimaadeen oo aan diinta lug ku lahayn ku dabaqa oo dumarka mataqaanaa ka xariira kuwaas waa gaar iyaga ra'yigooda laakiin siay u badan yihiin muslimiinta waddankan iyo organisationadoodu arrintaa way soo way soo dhaweeyeen marka haweenka miyaa loo tababarayaa si ay u maamulaan masaajida iyo meelaha lagu cibaadaysto ha waxaa loo tababarayaa siday u maamulaan masaajid kastaba wa wuxuu leeyahay organisation jarity ah oo masaajidka maamula marka sidii maamulka guud ee masaajidka gudihiisa iyo kan kale communityga serviceka loo sameynayo ay u maamulaan baa loo tababarayaa marka waa wa waa tareerin oo oo degdega oo soconaya mataqaana muddo gaaban si ay diyaar ugu noqdaan haddii mas-uuliyadda loo dhiibo inay qaban karaan haddii aan eegno masaajida ka jira dalka britain maxay tahay siyaasadda dowladda ee u taalla masaajida dowladdu ma maalgelisaa mise dadka ayaa iyagu lacag iska ururiya
waddankan horta masaajid badan baa ku taalla masaajidana dadkaa samaystay ee dowladdu masaajida ma maalgeliso laakiin waxaa ka jira waddankan masaajid kasta wuxuu ku yaalaa deegaan ama xaafad xaafadaasaa markaa waxay waxay maalgelisaa waxyaalaha maratay dhaqdhaqaaqa ama communityga adeega loo sameynhayo dadka deegaanka xaafad degan consulka ayaa maalgeliya marka wuxuu u maalgeliyaa community ahaan marka wuxuu bixiyaa mashaariic dakhli xagga dhalinyarta oo kale dumarka oo kale iyo mashaariic noocaasoo bixiya oo masaajidu maamulaan oo consulka uu ku maalgeliyo laakiin masaajidka masaajid ahaan iyo guud ahaan waxa uu ku taagan yahay waxa weeyaan mataqaana waa dadka muslimiinta taageeradooda iyo dadka kale ee mataqaanaa guud ee muslimiinta guud oo lo wax looga soo aruuriyo lagu dhiso laakiin siyaasadda dowladdu macnaha iyadoo masaajidka ma ma dhisto dhinaca kale raaqiya maxamed ismaaciil ayaa sheegtay in arrintani ay tahay mid waafaqsan hanaanka islaamiga ah oo aanay haweenka iyo raggu isdhexgeli doonin qaarar badan baa jiro oo iminkabaha birmingham ay wada shaqeeyaan waayo waxay u wada shaqeyn karaan committee weeye meeting meetingkaas daah baa u xidhan marka qaybna dumarkaa fadhiya qaybna ragga marka ma aha inay dee raggii dumarku isdhex fadhiistaan diinteenaba may odhanin runtii laakiin waxa weeyaan masaajidku daah uga dhex xidhan yahay daaha uga dhex xidhan dee fikradii dumarka iyo dhibaatada dumarka la kulantayna way ka hadli karaan dumarku waxa muhiimada weeyaan in wixii dhibaatooyinka iyo macqabadaha la kulma dumarka amba xagga dowladdan ambaba xagga sharciyo kale ambaba xagga faamiliyadooda amba xagga caruurtooda inay masaajidkii lagaga hadlo masaajidkii iminka waxa weeyaan britain ambaba caalamkan runtii weska ah masaajidkii wuxuu noqday meesha qudhe culimada culimaadka laga ogaan karo amba baadhitaanka dhibaatooyinka kmuniitadu la kulmaan muslimiintu la kulanto markaa aawadeed baa sidaa la yidhi sidee loo ogaan karaa
intaasna dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haataa toos uga dhegeysanaysaan washington haatana zahre celi nuur ayaan ka codsanayaa mid ama laba hadba intuu wakhtigu noo saamaxo qodobadii warka ugu darkarona mahadsaned ibraahim waxaa la baadigoobayaa suxufi u dhashay wadanka sacuudi arabiya oo uu ugu dambeysay markii uu dalka turkiga ku sugnaa suxufigan ayaa la sheegay inuu galay xarunta qunsuliyadda ee sacuudiga ee magaalada istanbul ku taalla horaantii toddobaadkan imika dhammaaday intaa kadibna aan dib loo arag suxufigan oo lagu magacaabo jamaal khashagoji oo ay wax ku qori jiray wargeyska the washington post ayaa ku noolaa dalka maraykanka tan iyo sanadkiina dhaafay markii mas-uuliyiinta sacuudigu ay bilaabeen inay aamusiyaan mucaaradka iyo dadka qaba aragtiyaha dowladda kasoo horjeeda suxufiganina wuxuu aada u dhaliili jiray dhaxal sugaha boqortooyada sacuudiga maxamed bin salmaan dadkii ka badbaaday masiibadii dhulgariirka ee toddobaadkii hore ka dhacday dalka indonesiya gaar ahaan jasiiradda baalu ayaa maanta isugu yimi salaadii jimcaha si ay u ducaystaan islamarkaana ilaahay ugu baryaan dadkii ku dhintay dhulgariirkaasi iyo sunaamidii ka dambeysay in ka badan kun iyo shan boqol oo qof ayaa ku dhintay dhulgariirkaasi oo lagu qiyaasay toddoba dhibic shan magnatiid oo ah cabirka dhulgariirka lagu qiyaaso iyo sunaamidii ku xigtay oo keentay in ay baddu gariirto biyuhuna ay fatahaan ilaa hadda waxay dowladda waddankaasi ku mashquulsan tahay kasoo kabashada khasaarihii baaxadda laha ay sababeen mas-uuliyooyinkaasi dabiiciga ah in ka badan toddobaatan kun oo qof ayaa laga daadgureeyay guryahoodii si looga samato bixiyo dhulgariirka iyo sunaamida ku dhuftay xeebaha indoneesiya aad iyo aad ayaad mahadsantahay zahra haatana ballaan idiin soo qabanno heestan
waxaan kaaga doorbiday dul xariira baad tahay darmaan khayr qabtaa tahay qalbi dejiyaa tahay gabadhyahay daadaydii waxaan kaaga doorbiday dul xariira baad tahay darmaan khayr qabtaa tahay qalbi dejiyaa tahay
dayaxinan rageedo amba waxaan ku diirsaday dayaxinan rageedo amba waxaan ku diirsaday daymo aragtidaado mid dulqaad labaad tahay iyo si dobir laa tahay doqonnimo ka dhee dayaxinan rageedo amba waxaan ku diirsaday dayaxinan rageedo amba waxaan ku diirsaday daymo aragtidaado mid dulqaad labaad tahay iyo si dobir laa tahay doqonnimo ka dhee
damalada baxaysiiyo damaashaadka heesuhu waa dadab galkeenne allow hayna kala dilin
waa dadabgalkeenne allow hayna kala dilin heestaasi waxaa wadajir ugu luqaynayay ismaaciil danan iyo asmalof iyada ayaana ugu dambeysay idaacaddeenii galabnimo ay si wadajir kugu soo jeedinayeen zahre ciila nuur iyo anigoo ibraahim xasan daanduray intaan mar kale kulmi doonana sidaa iyo nabadgelyo
aa darajada ammaanta leh dabciinan ku qaataay darajada ammaanta leh dabciinan ku qaataay duumar kala wanaagsane gaari daacadaa tahay mar wallo dardaarmo
This is VOA News. I'm Tommy McNeil.